marka ka hadda uma jeedo waa ka markaa la yidhahdo alcaqlu manaatu takliif caqligu waxa weeye waa waxaad takaaliiftu ku xidhan tahay oo ruuxa majnuunka waa caqligu waayey weeyaan nooc labaad waxa weeye waxa la caqlu tawfiiq baa la yidhahdaa oo waxa weeye qofku markaa inuu yani shareecadii markaa inuu ilaahay waafajiyo oo yani camalfalka uu ku camalfalayo la waafajiyo oo u shareecadii raaco caqligiisa marka waxa la caqlu tawfiiq baa la yidhahdaa labada nooc bay marka culamadu u qaybiyeen shaacir baana markaysa waxa nadmiyey waxau ihi alcaqlu caqlaani maطbuucu wamasmuucu walaa yanfacu mabuucu ida lam yakun walaa yanfacu masmuucu ida lam yakun maطbuucu kama laa yanfacu daw shamsi wa daw lcayni mamnuucu waxa u ihi caqligu waa laba caqli waa caqli طabciya oo qofka lagu abuuray iyo caqli marka waxa weeye samciya oo bimacnaa waxyiga qofka in la waafajiyey labada nooc wey marka caqliga waxa weeye caqlu tawfiiqa la yidhaahde qofka marka hanuunkii in la waafajiyey ahi ma anfacaayo haddii marka caqligii maطbuuca ahaa ee bimacnaa lagu abuuray ee waalida diidaayey aanu kaasi jirin kama laa yanfacu daw shamsi wa daw lcayni mamnuucun sida waxa weeye yani ilayska qoraxdu aanu qofka u anfacaynin iyadoo ilayskii indhuhu aynay jirin oo laba nuur oo iswaafaqay ama kulmay buu qofku wax ku arkaa makaanka marka uu joogaa waa inay ilays leedahay oo nuur leedahay iftiin waa inuu leeyahay guri madow oo dam ah oo waxa weye wax ilaysi aanu oolin dee waxa weye waxba qof ka arki maayo waxba ka arki maayo waayo waxa maqan ilayskii markaa meeshu inuu markaa tahay meel ilays leh indhaha nuurkooduna waa inay faye qabaan marka indhaha nuurkii indhaha iyo nuurkii meesha ku sugnaa labadaasi markay kulmaan buu qofku wax arkaa marka qoraxdu hadday soo baxdo arladii wada iftiin tahay ee qoraxdaa soo baxda qofkii waxba u tari mayso haddii nuurkii indhuhu aynay jirin ay gubtaan oo indhihii dam ay yihiin waxba u tari maayo marka waxa weeye saas yada ayuu markaa tilmaamay otay gaaladu aakhire kayani markaa ka qoomamoonayaan ay odhanayaan law kunna nasmaca oo nacqilu ma kunna fi asxaabi saciir yani caqliga ay markaa sheegayaan waxa wey caqliga caqlu tawfiiq wey kaas markaa weya marka imaamu shaafici waxa uu yidhi haddii qof uu dardaarmo uu yidhaahdo maalkayga marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan waxaa la siinaya acqalu nnaas dadka kuwa ugu caqliga badan waxaan markaa fatwoon lahaa kuwa zuhaada ee adduunyada ka saahiday in kuwaa la siiyo in kuwaa la siiyo ayaan markaa fatwoon lahaa ayuu markaa ugu yidhi marka macnaha markaa yani sharciga caqal ay leedahay ayuu marka waxa wey hadda ku fasiray lakin ibnu cusaymiin taasoo kale waa tacaqubaya isagu wuxuu leeyahay baab ulwasaaya baabka marka waxa wey dardaaranada iyo awqaafta iyo hibooyinka iyo rahanada iyo waxyaalaha noocaasi dadka mucaamalaadkooda ah acraafta dadka ayaa marka waxawey lagu xukumaa cala alqawl araajix alcurfu muxakam waxaa loo sarfinayaa oo markaa loo leexinayaa bimacnaa alfaada fasiritaankooda yani maadaama dadki ay isticmaaleen ee sharciga eray kusoo arooray marka hadda aan la fasiraynin yani waxa weeye dadka curfigooda iyo caadadooda taas yadaaba marka lagu fasiraya marka waxa weeye dadka markaa curfigooda haddii ay tahay dadka zuhaada a loo yaqaano inay acqalu naas yihiinna iyaga ayaa loo leexinaya oo marka waxa wey yani suludkaa la siinaya yani xoolaha lagu dardaarmay haddii dadka curfigooda yani kuwa acqalu naas loo yaqaano kuwa waxa wey naftoodu wanaagsan tahay ee bimacnaa deeqda badan ee sharafta leh ee bimacnaa deganaanshaha leh yani waxa weeye dadnimada leh hadday kuwaas marka waxawey loo yaqaanana kuwaasa markaa loo leexinaya marka calaa kulli xaal curfigun baa lagu xukumaya cala alqawli araajix saas yadaabuu marka ibnu cuthaymiinna odhanaya qowlkiisa ayaana marka waxa weyan yani uu tilmaamayo ayaanad moodaa inuu marka waxa weya marka uu yahay qawaacidda marka loo eego qowlka arjaxa marka wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha marka waxa weye muxaramaadka in layska ilaaliyo mar labaadkana waxa weye waxyaalaha makruhaadka ee la karahiyeysta layska dhowro mar saddexaadkana waxyaalaha mushtabihaadka ee xalaasha iyo xaaraanta loo kala garan waayo layska dhowro zaahidnimadu taas weyi markii hore wuxuu inoo sheegay zaahidnimada xaaraanta laga zaahido marka wuxuu tilmaamaya zaahidnimada intaas kuma fille waa inuu makruhaadkiina iska ilaaliya waxyaalihii la karaahiyeystana waa inu iska dhawraa saas si laeg waxyaalaha mushtabihaadkana waa inu iska ilaaliya waayo qofku hadduu caadaysto markaa waxyaalaha mushtabihaadka ah ee xalaasha iyo xaaraanta labadaba u eg inuu iska dhex galo hadduu caadaysto isagaan kala garanayn ma xalaalba ma xaaraanba taasi waxay u sababaysaa marka dambena xaaraantii caddaydna inuu iskaga dhaco in alxalaala bayin waalxaraama bayin wabaynahumaa umuuru mushtabihaatu laa yaclamuhuna kaiiru min annaas marka waxa weeye xadiidkaas waxa uu tilmaamayey yani wax mushtabihaad la yidhahdo xalaal iyo xaaraan midnaba aan ku caddayn inay jiraan laakiin taasi waxa weeye ma yani shay xaqiiqiyaba oo nooc saddexaad weeyaan miyaa oo xaqiiq ahaan marka u jira mise waa arrin nisbi oo dadka qaarkood bay markaa mushtabihaad u tahay jawaabtu waxa weeye mushtabihaadku ma aha yani martabo xaqiiqiya oo xalaasha iyo xaaraanta labada midnaba yani marka aan dadkao dhan yani nisbadooda caynkaa u ah ee waxa weye waa arrin nisbiyo dadka wixii aan garanayno shaygaa kala garan waaye ma xalaalba ma xaaraanba ayaa iyaga nisbadooda ay u tahay mushtabihaad laakiin ruuxii markaa garanaya ay xalaal ama xaaraan ugu caddahay mushtabihaad isaga uguma ahe waxay gudagelaysaa ama ina alxalaala bayinun yani markaa wa ina alxaraama bayinun xalaashii caddayd ama xaaraantii caddayd labadaa mid ayay markaa u gudagelaysa marka waa arrin nisbiye yani waxa weeye taqsiim xaqiiqiyo marka ashyaadu saddexdaa qaybood u qaybsanto oo mushtabihaadku markaa qismo markaa saddexaad qayb saddexaad oo madax banaan ay tahay oo xaqiiqahaan u jirta ma aha xadiiskana macnaha waa laynagu tilmaamay laa yaclamuhuna kaiiru min annaas dadkao dhami ma ogaba lama odhan ee waxa lay in badan oo dadka kamida ayaan markaa garanaynin ma xalaalba ma xaaraanba halkaa waxaa laga fahmayaa qayb dadka kamida oo garanaysa inay xalaal tahay iyo inay xaaraantu mid ugu caddahay inay jiraan ba halkaana laga garanaya waxa uu tilmaamay markaa shiikhu qadarka lagama maarmaanka ah waa inuu markaa qofku adduunyadii kala yimaada oo maaha marka leeyahay marka adduunyadii haka zaahido inuu faraha ka qaado shaqadiisi marka waxa weye dukaankiisa u xidho oo uu shaqadii markaa xalaasha ahayd faraha ka qaado ma aha iyagoo xuquuq ku tacalluqda waayo marka waxa weeye qofku wuxuu cuno waxa ugu fiican kasabka gacantiisa uu ka shaqaysto ayaa ugu fiican marka waxa weeye waa inuu marka adduunyadii kala yimaadaa wax uu naftiisa iyo cidda markaa isaga uu masruufayaba dulliga ka ilaalinaya hadduu yidhahdo waa saahidayaa oo adduunyadii baan ka saahidayaa dabeedna wax ka daran shaqadii uu ku dhaco oo uu hadhow markaa dee dadkii baryo dee waxa weeye waxaad ka carartay iyo waxaad u carartay dee waxa daran waxaad u carartay ku dhacday baa ka daran waxaad ku dhacday ayaa ka daran saas aawadeed ayaa waxay samayn jireen markaa bacdi yani markaa reer yamana ayaa waxay sameeyeen inay waxa weeye xajka soo qabtaan oo ay markay xajka soo qabanayaan ayay markaa wax markaa sahaya may soo qaadan jirin waxayna odhan jireen ilahay baanu tala saarana hadhow markay maka yimaadaan ayaa waxa weeye dee nafti markaa joogi mayse waxay ku kaliftaa dadki inay baryaan markaase waxaa soo degtay aayaddu ilahay yidhi watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa yani sahay qaata sahay waxa ugu fiican cabsida ayaa ugu fiican aayaddaasa markaa soo degtay aayaddaas ayaa marka macnaha noocaasa ayay kusoo degtay marka waxa weye calaa kulli xaal qofku waxa weeye inuu markaa shaqadii xalaasha ahayd faraha ka qaado ma aha laakiin waxa weeye naftiisii waa inaanu ka daba ridin naftiisii waa inaanu ka daba ridin saas yada ayaa markaa laga tilmaamaya ahlu cilmiguna waxa weeye aad iyo aad markaa yani culamo markaa yani zuhdigu aada ugu badan yahay ayaa jiray waxaa ka mida markaa shankiidi waxa markaa uu samayn jiray yani waxa weeye aad iyo aad baa u qanaacadiis u fara badnayd sida marka waxa weye uu ka sheegayaba yani bakri abu zayd iyo waxa weye cusaymiin labadiisba labaduba ay ka sheegayaan labadubana ardaydiisii ayay ahaayeen yani bakri abu zayd marka muddo toban sano ah ayuu laazimay cusaymiin laftiisu waktigii uu qasiim markaa tegay ee uu degay yani cilmiga waa ka qaatay oo waa u tegey oo waxa weye markaa wuxuu ka mid ahaa yani culamadiisi buu ka mid ahaa culamadiisi buu ka mid ahaa marka bakri abu zayd iyo waxa weye cusaymiin labaduba ardaydii shankiidi ayay marka ahaayeen waxaa markaa u odhanaya cusaymiin markaad aragto dharkiisa waxaad moodi jirtay ruux reer baadiye ah ayaad moodi jirtay ruux reer baadiye ah ayaad moodi jirtay yani waxa weye saas yadaa ayuu markaa tilmaamaya marka waxa weye calaa kulli xaal ibnu cusaymiin laftiisa zuhrigiisa aad buu u badnaa oo waayo marka isaga haddii la eego yani waxa weeye ilaa waayo dhaweyd laga soo gaaro yani guri dhooba abuu iskaga jira guri dhooba ayuu iskaga jira iyadoo marka waxaweye adduunyo la-aan iyo marka waxa kharash la-aan aynay ahayn ayaa marka adduunyada xataa la siiyo wuxuu ku bixin jiray markaysaga khayrkaas markaa ku bixin jiray khayrkaas ayuu ku bixin jiray waktiyada qaarkooda markaysa waxaan hataa la siiyey yani markaa xoolo marka ay siiyeen yani marka waxa weeye dadka qaarkood xoolo aad u fara badan marka ay siiyeen xoolihii markiiba markaysa waxaa dadka siiyey waa bixiyey yani waxa weeye daar markaa weyn oo bandarada oo markaysa waxaa dabaqyo badan ah ayaa markaysa waxaa markaa waxa siiyey yani markaa ruux markaa madaxda ka mid ah yani markiiba wuxuu ka dhigay waqaf buu ka dhigay isaguna dhul guri dhooba ayuu ku jiraa yani waa waqfun lialabat lcilmi buu alabatulcilmiga markaysa ayaa waqaf u tahay marka wixii soo galaa wuxuu ku bixin jiray markaysa waxa khayrkaas ayuu markaysa waxaan ku bixin jiray oo inuu aakhiro uga faa'iidaysto ayuu marka waxa weeye ku dadaali jiray guri yar iska mutawaadica oo markaysa waxa markaa yani dhooba ka samaysan ayuu waxa weye iskaga jiray marka waxa weye calaa kulli xaal waxa uu ahaa zaahid ayuu marka ahaa yani muuqiisa xataa haddaad eegto cimaamadaha cascas iyo markaysaga ma qaadan jiray cimaamad yaroo cad buu marka qaadan jiray yani marka cusaymiin cimaamad yaroo cad ayuu marka iska qaadan jiray iyo qamiis yaroo iska caadiya ayuu qaadan jiray oo noocyada markaysaga qaaliga aan ahay marka waxa weye calaa kulli xaal zoodigu saas yada ayuu marka waxa ugu badnaa ataxalli birawnaqi ilcilmi waxyaalaha marka kale marka yani aadaabta cilmiga waxaa ka mida in la isku qurxiyo quruxda marka uu cilmigu leeyahay rawnaq waa quruxda ataxalli birawnaq alcilmi yani marka waxa in la isku qurxiyo weeye yani marka quruxda marka uu leeyahay cilmigu in la isku qurxiyo weeye adaabta markiisa marka shayga markaa todobaad xusnu samti walhadyu saalix min dawaami sakiinati walwaqaari walkhushuuci waltawaaduc xusnu samti bimacnaa waxa weeye qaabka wanaagsan oo qofka markaa hay-addiisa iyo qaabkiisa iyo hugiisa inuu fiican yahay oo hugi marka waxa weeye markaa ahlu dadka ahludiinka ahi hugay markaa qaataan oo kale inuu ka muuqdo yani markaa shacaairtu ka muuqato walhadyu saalix iyo waxa weeye ariiqada markaa hanuunka ee wanaagsan waxay ka mid tahay min dawaami sakiina yani waxa weeye marka xasiloonida iyo walwaqaari daa'imitaanka marka ay ku daa'imayso ee qofkii ku sugnaanaysa ayaa ka mid tahay iyo walkhushuuci markaa khushuucdu oo qalbigiisu khushuucaya inay ku sugnaanayso ayay ka mid tahay iyo watawaaduci yani isdhulligu inuu ku sugnaanayo ayay ka mid tahay sifooyinka hawan wanaagsan bay soo gudagelayaan horna waa usoo maray yani xusnu samti walhadyu saalix waluzuumu lmaxajati bicimaarati aahiri walbaini watakali can nawaaqidiha waluzuumu lmaxajati ariiqa marka waxa wey in la laazimo yani ariiqa xaqa ah almaxaja waa ariiqa waa jaadatu ariiq yani ariiqa bartankiisa ayaa la yidhahda yani ariiqa xaqa ah marka laazimitaanka la laazimaya bicimaarat aahiri wlbain ay kainun bicimaarat aahir wuxuu ku dhacayaa muuqaalka markaa sare in la camiro iyo walbaini yani markaa waxa qofka u qarsoon inuu markaa camiro oo taqwo iyo cabsi iyo marka waxa wey aadaab wanaagsan ku camiro iyo watakali can nawaaqidiha iyo inuu waxa weeye ay wabitakali iyo inuu ka madhnaado can nawaaqidiha waxyaalaha markaa yani burinaya ee aadaabta xunxun ah yani marka waxa wey inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo oo iska madhnaysiiyo oo naftiisa ka saafi yeelo wacan ibni siriina moxamed ibni siriin waxaa laga soo wariyey raximah llahu tacala ilahay u naxariista qaala inuu yihi kanuu yatacalamuuna alhadya kama yatacalamuuna alcilma ariiqada markaa hanuunka iyo aadaabta waxay u baran jireen siday cilmiga u bartaan oo kale ayay u baran jireen wa can rajaa ibni xaywata raximah llahu tacala anahu qaala lirajuli waxaa laga soo wariyey rajaa ibnu xaywa inuu yihi ou ninkuu yihi xadinaa walaa tuxadinaa can mutamaawitin walaa acaanin noo waran buu yihi oo xadiis noo sheegay hana nooga wareemin mid isbaktiya walaa acaanin iyo mid marka waxaa dhaleecayn badan kuwaa waxba ha nooga sheegin dadka waxaad nooga sheegaysaa dad siqaada waa inay ahaadaan rawaahum alkhaiibu fi ljaamic yani khaiib albakhdadi ba wuxuu kusoo wariyey kitaabkiisa la yidhahdo aljaamic yani marka liakhlaaqi alraawi waadaabi asaamic wa qaala yajibu waxaanu markaa yidhi khaiibku khaiib albakhdadi yajibu cala aalib alxadiisi an yatajanaba waxaa waajib ku ah ka xadiiska markaa doonaaya inuu barto doonaayo an yatajanaba inuu ka dheeraado allaciba ciyaarta walcabasa iyaduna waa iska markaa ciyaarta marka uu qofku yani wax iskaga ciyaaro farihiisa iyo wax la mida watabadula fi lmajaalisi iyo majaalista inuu waxa weeye tabadulku yani waxa weeye waa inuu yani hadallada dambe ayaa caddaynaya tabadulku badliga waa marka hore waa siis siismada ayaa la iyo bixinta tabadulna hadda waxaa laga tilmaamaya inuu waxa weeye qofkii oo markaa yani isku kalifayo waxyaalahan markaa soo socda ee markaa qofkii markaa xaqiraayo ee markaa wax yani liito ka dhigaya umuuraha noocaasa inuu isku kalifo yani samaynta uu samaynayo watabadula fi lmajaalisi iyo majaalista marka waxa weeye inuu naftiisii yani waxa weeye waxyaalahan ku wasakheeyo oo bixinta waxan uu bixinayo uu ku wasakheeyo bisukfi liidashada iyo wadaxiki qosalka iyo walqahqahati gahgahda iyo wakasrati tanaaduri waxyaalaha markaysaa markaa yani nawaa yani marka waxyaalaha yani waxyaalaha marka waxa weyaan yani dadku ay ku qoslaan ee naadirka ahee bimacnaa araggeedu uu yaryahay waxyaalaha noocaasa farabadninta la badinayo iyo waidmaan lmusaaxi ama almizaaxi waidmaan lmizaaxi kaftanka markaysaga in la daa'imo iyo waliksaari minhu badsashada la badsanayo waxyaalaha noocaas oo kale naftiisii waxa weye waa inaanu yani marka waxa weeye waxyaalaha majaalista la isugu yimaado waa inaanu umuuraha aada ula imaan waayo hadduu aada ula yimaado umuuraha noocaas oo kale ah waxaa markaysaga ka dhacaysa qofkii markaysaga waxaa loo qaadanaya qof yani liita fainama yustajaazu min almizaaxi biyasiirihi wa naadirihi wa ariifih yani marka kaftanka waxaa markaa la banaystaa kiisa yar iyo wa naadirihi kiisa dhifka ah aadka u yar iyo wa ariifihi yani marka waxa weeye ka yani kacajabta leh yani marka waxa weeye isagana waxaa laga tilmaamaya daraa'ifta waxaa la yidhahdaa waxyaalaha marka waxa yaryare dadku ay la yaabaan yani marka taasa marka la yidhahda wاladi laa yukhriju can xadi اladabi waطariqati اlcilm iyo ka qofka aan ka saaraynin yani aadaabta wanaagsani xadkay leedahay ay can xadi xusni اladab iyo waariqati اlcilm iyo ariiqada marka uu cilmigu leeyahay waddada uu cilmigu leeyahay aan ka saaran qofki faama mutasiluh wafaaxishu wasakiifuh kaftanka kiisa waxa weeye marka xidhiidhsan miya wafaaxishuhu kiisa xun miya wasakiifuhu kiisa liita miya wamaa awqala minhu suduura waxaa laabaha markaysa waxaan xiqdiga iyo xumada geliya miya wajalaba shara sharkana markaa soo jiida fainahu madmuumun kaasi waa xun yahay wakasratu lmizaaxi wadaxiki yacni kaftan badnaanta iyo qosol badnaantuna yadacu min alqadri qadarka qofka iyo sharaftiisa hoos bay udhigaysa wayuziilu lmuru'ata dadnimadana waa markaa yani tegsiinaysa waqad qiila waxaa la yidhi man akara min shayin curifa bihi kii shay marka waxa farabadsada waa lagu gartaayo waa lagu aqoonsadaa haddii la doonayo xataa in la tacriifiyo waxaa la odhanaya waa kii caynkaay caynkaas ahaa inaad garayn kii kaftanka badnaa iyo kii gahgahda badnaa marka meelaha la isugu yimaada iyo yani waxa weeye saas oo kale ee wuxuu wuxuu noqonaya macruuf baaba ku noqonaya waaba lagu tacriifinaya iyo taasina waxa weye ma fiicna fatajanab hakii ka sakata waxaad ka dheeraataa yani kuwaagaas waxa weeye markaa asaqadaadki markaysa waxa dhacdhaca ah fii mujaalasatika markaa fadhiyadaada iyo wamuxaadasatika sheekooyinkaaga wa bacdu man yajhalu kuwa marka aan waxba garanayn qaar ka midi yadunnu wuxuu malaynaya ana atabasuta fii haada faxaxsiga taa lagu faxaxsadee layskaga ballaarsadaa ariixiyatun inay tahay akhlaaq wanaagsan yani marka ariixiyatun inay tahay akhlaaq wanaagsan lisaanku wuxuu odhanaya alariixiyu alwaasic alkhuluq almunbasitu ila almacruuf yani waxa weye waa ka akhlaaqdiisu wanaagsan tahay ayaa ariixiya la ariixiyun la yidhahdaa marka ariixiya akhlaaq wanaagsan inay tahay saas yadaaba markaa dadka qaarkood oo jahaaladii ay malaynaya oo waxa weeye kaftan badnaanta iyo gahgah badnaanta iyo yani kaftan yani waxyaalaha noocaasa markaa badsashada la badsanayo ay waxay u malaynayaan dabeecadii akhlaaq wanaagsan inay tahay وعن الأحنف بن قيس أحنف بن قيس وxa laga soo wariyey قاaل inuu yihi جنبوا مجاaلسna ذiكر النساء والطعاaم waxaa ka dheeraysaan meelahanu fadhino ذikr النisاءi dumarka sheegista la sheegaayo والطacاam iyo cuntada sheegista la sheegaayo ka dheereeya oo dumar iyo cunto toonna ha ku soo qaadina إنii أbغض الرaجuل ykun وصاaفا لفarجihi وبطنi waayo anigu waxaan nacayaa nin waxa weeye u sifayn badan oo u sheeg sheegis badan yani waxa weeye calooshiisa iyo labadiisa afun labadiisa afiyo waxaa ku tacalluqan marka u sheeg sheegid badan kaas marka aad iyo aad baan u nacaya waxa marka uu tilmaamaya cilmigii marka waxa weeye wanaagga uu leeyahay iyo quruxdiisa marka in la muujiyo oo waxyaalaha cilmiga marka waxa waxyeelaya in la iska ilaaliyo oo qofka qadarkiisa hoos u dhigaya qofka qadarkiisii waxa hoos u dhigaya waa in aad iyo aad marka la isaga jiro marka waxyaalaha qadarka hoos u dhigaya cilmigana waxaa ka mid a cilmiga qadarkiisa hoos u dhigaya waxaa ka mid a ciyaarta badan iyo yani waxa weeye ciyaarta iyo yani qosolka badan iyo kaftanka badan iyo waxyaalaha noocaasa ayaa markaa ka mid a qof baa cilmi dhegaysanaya waxaa laga yaabaa inuu markaa gacmihiisi iyo adibadiisa inuu farayo ayaa markaa suurowda markaa ta noocaasina waxa weye waa cabadkii markaa weyi yani qosolka saas si leeg yani marka waxa weeye waa inu markaa qofku yaraysta khaasatan ka gahgahda ah ama tabasumka isagu waa fiican yahay waa in la farabadsadaa qofku wejigiisu waa inuu furaada oo wejigiisu cabus waa inaanu ahayn yani waxa weye fadli ba arrinkaa ku sugan nebiguna sala allahu alayh wasalam waa tabasum badnaa waa dhoolla caddayn badnaa laakiin marka waxa weye nebigu sala allahu alayh wasalam qahqahada ma isticmaali jirin oo ma gahgahlayn jirin marka nooca xunina waa nooca gahgahdaa wey nooca gahgahda ah yani markaa weya marka waxa weeye akhlaaqda wanaagsan bayna kamid tahay weji furaanta ay kamid tahay marka nooca la diidaya waa nooca gahgahda markaa weeye waana inagii soo sheegnay xadiiskii tilmaamayay laa tuksir adaxik faina kasrat adaxiki tumiitu lqalba yani marka waxa weye ha farabadin qosolka waayo qosol badnaantu yani qalbiga ayay dishaa qalbiga ayay dishaayo baktiisa sheekh albanina xadiiska waa waa saxiixiyey oo waxa ui waa xadiis saxiixa marka waxa weeye kaftankana calaa kulli xaal waa in la yaraystaa qofka hadalkiisa waa inuu kaftanka ku yaraadaa yani qadarka marka uga baahan yahay kaftanka waa marka waa inuu wax yar noqdaa inta markaa milixdu raashinka ay uga baahantao kale hadalkiisa waa inuu ku noqdaa siday milixdu raashinka ku tahay waa inuu kaftanku hadalkiisa ku noqdaa qadarkaa kaftankiina waa inuu noqdaa qadar dhab ah oo been iyo wax lamida waa inaan ku kaftamin oo rasuulku sala allahu alayh wasalam yani waa kaftami jiray lakin kaftankiisu wuxuu ahaa xaq mooye wax kale ma ahay waa dhab buu ahaa wax been la yidhaha kuma kaftami jirin kaftankiisuna waxa weye waa yaraa qaliil buu ahaa marka in been iyo wax lamida lagu kaftamo yani ta noocaasi waxa weye iyadu marka waa dembi yani mid banaana ma aha beentuna kuma banaananayso kaftankii ku banaanan mayso mid jaa-is ku ah markaa ma noqonayso waxaa lasoo naqliyaa axad salaf in waxa weeye iyadoo uu markaa ardaydiisii qaar ka midi la joogaan xadiidka ka qaadanayay ayay qosleen markaasu wuxuu ku yihi maadoo xadiis doonaayo inaad xadiis barato raba waad qoslaysaa yani waxa wey ma iska qoslaysa adigoo waxa wey xadiis doonaya inaad barato waa ku inkira markaasu dabeedna waxa weeye yani ardaygii baa waxa uu yidhi markaa ilaahay baa de waxna ka qosliye waxna ka ohiye aayaddiibuu soo qaatay suuratu najmi inahu huwa adxaka wa abka markaasu dabeedna wuxuu yihi fabkiidan so ilahay waxna kama qosliyo waxna kama ohiyo oy buu yidhi haddaba yani saa wuxuu leeyahay inkaar uu ku inkirayo yani majlisu cilmi isagoo joogo qosalkana qoslayo maqaam uu markaysaga cilmi marka uu doonayo inuu ku qaato qosalkan uu qoslayo ayuu ku inkiraya waa maqaamu jad maqaamu jiddin baa la jooga maqaamu jiddin meel waxa weeye dhab ah meel ciyaar iyo wax lamida lama joogo axnaf ibnu qays wuxuu yihi majaalista aanu meelahaanu markaa joogno yani dumarka iyo markaa cuntada iyo kaga sheekaynina yani taas yadaa waxa weeye waa diidi jireen ayo wax cilmiga laga mashquulayo weye marka waxa weeye soomaaliya laftoodu waa karaahaysan jireen cuntada iyo yani markaa dumarka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah gabayada xataa marka ay gabayayaan ninku inuu markaa wa dumar wax ku saabsan inuu ka gabiyo ama inuu waxaw raashin ka gabiyo way xaqiri jireen aad iyo aad bay marka arrinka noocaas oo kale u yeesi jireen oo inayna habboonayn in cunto laga gabiyo ama in waxa weye wax dumar ku saabsan laga gabiyo caar wax ku saabsan laga gabiyo aad iyo aad bay u karaahaysan jireen oo u nici jireen xataa markay dumarka ku maahmaahayaan oo meel rag joogaan kaga maahmaahayaan waxay odhan jireen wax xag loogu maahmaaha maayo waxa la yidhi yani waxa weeye waxay ka yaro horraysiin jireen hadal yani waxa weeye markaa ay kaga cudur daaranayaan wa fii kitaabi almuxadasi almulhami waxaa ku sugnaa waraaqdii almuxadasi kii waxa weeye markaa la ilhaamin jiray waa loo sheekayn jiray bimacnaa waxaa looga jeedaa waa la ilhaamin jiray almulhami waa bimacnan waa isku macna amiir lmuminiin amiir lmu'miniina oo markaa mu'miniinta markaa madaxdoodii ahaaday amiirkoodii ahaaday cumar bn khaaab cumar bn lkhaaabi cumar ina khaaab ah radia allahu canhu ilaha ralliha ka noqday fi lqada kitaabkaasoo qadaaga ku saabsanaa xukunka warqada abu muusa u diray bay ahayd waxaa ku jirtay waman tazayana bima laysa fiihi ki isku qurxiya waxaan ku sugnayn shaanahu allahu ilaahay waa fool xumeeya wandur sharxahu libni اlqayim waxaad ka eegtaa sharxiisa ibn اlqayim ka eeg raximahu llahu tacala ilahay u naxariiste iclaam lmuwaqiciinka ayuu ku sharxaa oo kitaabku waxa weye haalibkiisa waxa uu yahay sharax warqada markaa yani cumar ee qadaaga ku saabsan uu sharxayo laakiin sharaxu waxa weeye waa ka mawduuc ahaan buu markaa uga hadlayaa oo hadalkii aad ugu dheeraanaya yani saas yadaa buu markaa sharxiisa ugu magacaabay iclaam lmuwaqiciinka marka waxa markaa qodobkana tilmaamaya isla tii horunbuu markaa kasii mid yahay qofku waxaan ku sugnayn waa inaanu isku qurxin waanu sheeganin waayo marka waxa weeye waxaa ku jirta kadib iyo been waa midda kale waxa weeye ilaahay waa fadeexadiyaa ruuxa markaa sheegta waxaan ku sugnayn oo isku qurxiyo sare isugu qaada waa kashifa ilaahay waa fadeexadiya shaacirkina wuxu uhi man taxallaa bigayri ma huwa fiihi fadaxathu shawaahid اlimtixaani وجرى في السباق جرية سكيت جرية سكيت خلفته الجياد يوم الرهان waxaa uri kii isku qurxiya waxaan ku sugnay waxaa fadeexadisa yani waxa weeye marka imtixaanka la imtixaanayo ayuu ku fadeexadoobaya bimacnaa jarribista la jirrabaayo baa waxaa caddaanaysa waxaa inaanu ku sugnayn hadduu yidhahdo ruuxi markaa waxaan aqaanaa naxwahan baxar ku ahay bad baan ku ahay markaa naxwaha hadhow haddii markaa la yidhaahdo hadda bal aayaddan icraab ama beytkan icraab oo dee meel alla meel u kaxeeyo garan waayo ya meel alla meel u kaxeeyo uu garan waayo yani markaa waxaa beytka layidhi icraabna uu yahay beyt iska basiid ah oo ruuxa mutawasitka ku ah markaa cilmu naxwi cilmiga naxwaha yani qadar yar ka yaqaanaa marka uu fahmayo dee wuu fadeexadoobayaa waxa caddaanaysa wuxuu sheeganaya inay been tahay wuxuu sheeganaya inaan waxba ka jirin saasa caddaanaysa fadaxathu shawaahid اlimtixaan wa jara fi sibaaqi jarya sukaytin yani waxa weeye sartankana wuxuu markaa uu ordaya sida waxa weeye faraska sukayt la yidhahda uu ordo yani fardaha marka la tartansiiyo tobanka farasta ugu dheereeya carabtu mid walba magac bay yidhahdaan tobankaa faras ee ugu dheereeyey mid walba magac buu leeyahay ka koowaad mujalli baa la yidhahdaa musalli baa la yidhahda ka kuxiga ka kale saali baa le saasaa loo wadaa ilaa ka tobnaad laga gaadho ka tobnaad sukayt baa la yidhahdaa tobankii faras ee ugu dheereeyey fardaha buu faraska tobnaad yahay marka faraska sukayt sukayt noqonaya raqamka tobnaad ku jiraa yani halka markaa tartanka uu ka galay dee sagaal dhan baa ka horreeyey halkaasoo kale u fadhiista dee waabuu dheereeye waxaaba dhici karta halkaaba inuu ka dambeeyo waaba iska suuroobi karta khalafatuljiyaadu yowma rihaali marka waxa weeye calaa kulli xaal qofku waxaanu markaa yani ku sugnayn hadduu isku qurxiyo waxaa arrinku isku dambeeya fadeexad yani marka ayuu ku dambeeya taxalla bilmuru'ati waxyaalaha muru'ada la yidhahda sharafta isku qurxiy almuru'a waa sharafta weyi waa dadnimada erayga mar'i laga soo qaatay waa muru'o muru'adu waa maxay waa wuxuu qofku qof ku noqonayo muru'adu waa wuxuu qofku qof ku noqonayo oo waxyaalaha markaa la leeyahay muru'adu wax yeelaya bimacnaa wax markaa qofnimadii iyo dadnimadii wax yeelaya markaa weeyaan oo waxaan isaga u munaasib ahayn ruuxii dee inuu la yimaado markaa ma ah saas aawadeed marka culamada fuqahadu waxay yidhahdeen markay muru'ada tacriifinayaan hiya ficlu maa yujamiluhu wa yuzayinu waa waxa qofka qurxinaya inuu sameeyo ayaa muru'a la yidhahdaa waijtinaabu maa yudanisuhu wayashiinu waxa markaa qofka xumaynayana oo wasakhaynayana waa inuu ka dheeraado taasaa waxaa la yidhahdaa muru'o ayaa la yidhahdaa ataxalli bilmuru'ati wamaa yaxmilu ilayha waxyaalaha kale waxa weeye markaa yani aalib ilcilmi ugu baahan yahy waxaa ka mid ah ataxalli bilmuru'ati yani sharafaha iyo waxyaalaha dadnimada ah in markaa la isku qurxiyo iyo wamaa yaxmilu ilayha waxa muru'ada sababaya oo min makaarim akhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan ah dabeecadda teeda wanaagsan ah wa alaqat lwajhi weji furaanta ah wa ifshaai salaam salaamta faafinta la faafinaya ah wa taxamuli innaas dulqaadka dadka loo dulqaadanaya ah walaanafati min hayri kibriya yani waxa weye santaaga xumaanta laga santaago oo laga khashaafo yani iyadoo kibir wax la yidhahda qofka aanu ku jirin xumaantii in laga khashaafo iyo walcizati fii hayri jabaruut iyo sharafta markaysa waxa qofku inuu la yimaado yani fii hayri jabaruut yani waxa weeye yani iswaaweyneyn iyo marka waxa weeye markaa dulmi uu dadkii dulmiyayo yadayna markaa jirin yani jabaruut waa ereyga markaa jabbaar laga keenay jabbaarna waxaa laga tilmaamaya waa mid layn badan marka waxa weeye waa inuu markaa haalib noqosho iyo sharaf waa inuu leeyahay iyadoo marka waxaw layn badnaan iyo dulmi iyo wax la mida aanu la imanayn washahaamati fii hayri casabiya yani waxa weeye waa inuu markaa raganimada waxa la yidhahdo ashahaama waxa weeye asayi yani addakiy almutawaqid aljali yani ka waxa weeye adayga badan ee fahmada badan ee fahmadiisu markaa waxa weeyaan yani sidii dab ololaya ay ka dhigan tahay kaasaa la yidhahdaa washahaamati iyo raganimo badnaanta fii hayri casabiyati iyadoo wax markaa yani yani casabiyad la yidhahda yani qabyaalad iyo wax la mida ama guruubaysi wax la yidhahda ayna ku jirin casabiyad waa guruubaysi walxamiyati yani qiilo wax la yidhaahdo inuu ku sugan yahay fii hayri jaahiliyati yani markaa jaahiliya wax la yahay iyadayna ku sugnayn oo qiiladiisu tii jaahiligayd ayna ahayd waa inuu calaa kulli xaal iska ilaaliyaa waxa xun waa inuu iska ilaaliyaa waxa wanaagsanna waa inuu la yimaadaa waxa wanaagsanna waa inuu la yimaadaa wa calayhi marka saa lagu socdo fatanakab waxaad iskaga leexataa khawaarim almuru'a annakba waxaa la yidhahdaa dabaysha laba jiha dhexdood ka soo dhacda ayaa la yidhahdaa nakba ayaa la yidhahdaa marka tanakab waxaa looga jeedaa bimacnaa waxaad ka leexataa khawaarim almuru'ati muru'ada waxyaalaha waxyeelaya sharafta fii abcin yani xagga marka waxa wey abciga bimacnaa abuurka muru'ada ku saabsan yani iyo caadada abciga abuurkana waa leeyahay caadadana waa leeyahay hadda marka caadadii baa loo jeedaa caadada xaggeedaa loo jeedaa fii abcin yani markaa sharaftaas oo markaa fii abcin caadada ku saabsan aw qawlin ama hadal ku saabsan aw camalin ama shaqo ku saabsan min xirfatin mahiinatin shaqo liidata ahaatay aw khallatin radii'atin ama marka waxa weeye yani sifo markaa xun ahaatay kaalcujbi sida iscajabinta iyo wariyaa'i sufki iyo walbatari yani kibirka iyo walfuyalaa waa kibirku weeye waxtiqaari alaakhariin kuwa kale in la xaqiro dadka kale wakhashayaani mawaatin riyab meelaha markaa shakiyada le marka waxa in la tago oo la xaadiro waxyaalaha noocaas oo kale waa in la iska ilaaliyo murwaada waxay culammadu yidhaahdaan waxay ku kala duwanaanaysaa curfiyada oo wax wakti markaa waxa weeye muru'ada wax yeelayay baa wakti kale wax yeelay wax beled markaa muru'ada wax yeelaya ayaan beled kale wax yeelayn marka waxay isku khilaafaysaa caadooyinka iyo makaanada iyo meelaha iyo markaa beledada iyo waktiyada la joogo waxyaalaha noocaasay ku kala duwanaanaysa masalan kutubulfuqahaa haddaad soo qaado waxaad ku arkaysaa hadduu waxa weeye qofku socdo isagoo xaasiru ra'si oo madaxiisu bannaan yahay aan waxba saarayn markhaatigiisa la aqbali maayo waayo wax muruu'adii wax yeelaya ayuu la yimi laakiin waktiga caynkaa culamadu ay leeyihin waxay ahayd waa waktigii marka waxa muslimiintu madaxoodu ay markaa wada qabsoonaayeen oo lagu tirin jiray waxa weeye qofka markaa dee aan madaxa wax u saarnayn qof waxa weeye markaa yani liita caadadu waa waktiga caynka ahayd marka fuqahadu laakiin waxay tansiisiyeen haddii waxawey curfiga aanu sidaa ahayn uu ka duwan yahay oo dadkii markaa waxaw sharaf darro aynan ku tirinaynin yani waxa weye madaxu markaa inaan wax saarayn qof liita aan lagu tirinayn waxa weeye markaa waa isbedelaysaa muruu'adii wax yeeli maayo xaaladaas dabanaday ku kala duwan tahay marka wax waktigii markaa waktiyada qaarkood muruu'adii wax yeelayay baan wakti kale wax yeelay wax beledada qaarkood marka la joogo muruu'ada iyo sharafta wax yeelaya ayaan beled kale marka la joogo muruu'adii waxba yeelay masalan beledada qaarkood haddii aad tagto doolalka qaar aan macawiis wax qaataaba jirin oo dadka macawiista qaata loo yaqaano markaysagaa dad xunxun de waxa weeye xaaladda noocaas oo kale a macawiista inaad qaadataa dhulkaa markaad joogto ee sharaftii waxbay yeelaysaa alcurfu muxakam curfigaa laga xukum yeelanaya xaaladaas oo kale marka muruu'adii waxaa lagu qiyaasaya calaa kulli xaal xagga caadooyinka iyo waktiyada iyo xiliyada iyo makaanada lagu qiyaasaya marka ma aha ilaaba ilaa in la odhanayo yani waxaa muru'ada wax yeelaya ee meel lagu arkay waxba yeelaysa weligeed waa caynkaas meel kastoo la joogana waa saa lama odhanayo taasi waxay ku kala duwanaanaysaa waktiyada iyo caadooyinka waxyaalaha noocaasay ku kala duwanaanaysa waxyaalaha marka waxa weeye muru'ada wax yeelaya waxay culamada qaar ku tiriyeen shaqada markaa liidata ee isagoo kale qofku aanu ka shaqayn yani taas oo kale bay ku tiriyeen saas aawadeed culamada qaarkood laakiin taa waa diideen oo waxay yidhaahdeen shaqadu si kastaba ha u liidatee yani dadka in wax la weydiisto ama marka waxa weeye dadka iyaga marka waxa weye in la baryo waa dhaantaa marka maadaama ay sidaas tahay oo xagga ay ka sharaf badan tahay taas hadduu shaqo ka wanaagsan u waayey shaqadaa liidata lafteeda waa ka shaqayn karaa shaqadaa liidata lafteeda waa ka shaqayn karaa waata markaa shaafici laga sheego inuu yihi lanaqlu xaabin min qulali ljibaali axabu ilaya min minan الrijaali yani xaabo inaan ka soo guro yani buuraha waxay i dhaantaa markaysaga tarsheegadka dadku ay tarsheeganayaan ay leeyiin waxaasaan kuu fallo waxaasaan kuu samayn anoo gacanteeda ku shaqaysto xaabo soo guro ay dhaantaa saas yadaa bu marka calaa kulli xaal sifooyinka xunxunna waxa wey waa inu iska ilaaliya aad bu inoogu celcelinaya arrinka noocaasa meelaha markaa xunxun ee shakiga leh ee muru'ada wax yeelaya yadana waa inuu marka ka dheeraada nebigu sala allahu alayh wasalam safiye oo zawjadiisii ah ayaa waxaway u timi isagoo ictikaafaya markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu doonay inuu sii dhaweeyo laba saxaabiyo ansaara waxay arkeen nebiga sala allahu alayh wasalam la socda qof dumara markaasay dheereeyeen markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam uhi innaha safiya
safiye weeyaan
waxaa ka baqay markaa shayطaanku qalbigiina inuu markaa shay ku soo rido ama shar ku soo rido marka waxa weeye yani waxyaalaha noocaas oo kale ah ee dadka qofkii markaa ay laga yaabo inay uga shakiyaan ama is yidhahdaan war wax cidda ula socdaa waa maxay ama xilligan markaa cidda ula socdaa waa iyo yani waxa weeye inuu markaa uu markaa u caddeeyo ayaa fiican sidaa nabiguba sala allahu alayh wasalam ugu caddeeyey hadduu walaashii la socdo iyo hadduu zawjadiisii la socdo aw yidhahdo waxa weye dee waa hadduu magaceeda garanayo yidhahdo waa heblaayo yani haddii kalena uu ugu sheego inay zawjadiisi tahay hadduu walaashii la socdona saasi leeha waxaa nabiga sala allahu alay wasalam laga soo wariyey xadiis inuu yidhi iyaaka wa kula maa yuctadaru minhu waxaan kaaga digaya wax kastoo laga cudur daarsan sheekh albani waa ku weynaya silsilatu xadiis saxiixa wax kastoo laga cudur daarso baan kaaga digaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد
التمتع بخصال الرجولة أوصافت طالب العلم إذا أدابت فكفي عن وحكم له إنه حوي صفوينك رقا نمضى له إنه حوي كون مركا راحيسته بمعنى وكسي ثوبه تمتع بخصال الرجولة صفوينك raganimada ah ee ku raaxayso oo min ashajaacati geesinimo ah wa shidat اlba'si fi اlxaqi yani markaa dhibtaadu inay daran tahay fi lxaqi oo bimacnaa waxa weeye xaqa yani nusradaad u nusraynaysa aad u gargaaraysaa inay daran tahay wa makaarib اakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan haba timaado walbadli fi sabiili macruuf yani wadada markaa samaha iyo khayrka inuu qofku wax ku bixiyo xataa tanqaica duunaka aamaalu rijaal ilaa waxa weeye ay kaa go'do bimacnaa ay kaa gaabato ku soo gaari weydo yididiilooyinka markaa raggo oo cidi kusoo hawaysan weydo bimacnaa waxa weeye qofki isaga oo markaa geesna ka layin ah geesta kalena waxa weeye waa in markaa wax baatila aan lagula soo tahambaabin ou noqdaa marka waxa weeyaan yani ruux yani adag oo sharciga ku adag waa inuu noqdaa وعalayhi marka siaa lagu socdo faxdar nawaaqidaha waxyaalaha kulidiga ah sifooyinka raganimada leh waa inuu markaa ka digtoonaadaa oo ka digtoonow min dacfi اljaأshi taasoo marka ah qalbigaagu inuu daciif yahay yani jashiga qalbiga waa la yidhi nafta waa la yidhi ribaadka waa la yidhi bimacnaa nafta bimacnaa qalbigu xidhitaanka markaa lagu xidho oo uu ku adeg yahay markaa waxa wanaaga ah marka waxa weeye calى kuli xaal way iswadaan nafta markaa daciifkeeda iyo qalbiga daciifkiisuna waa iswadaan wa qilati sabri sabir yaraanta marka ahaatay waxyaalihii markaa nawaaqid ah buu tirinaya waxyaalaha sifooyinka raganimada leh ee lidiga ku ahaa wa dacfi lmakaarim yani qofka markaa akhlaaqdiisu inay markaa daciif tahay oo akhlaaqda sharafta lihi inay ku liidato fa inaha tahdimu alcilma waxyaalahaas cilmiga way nuqsaaminaysaa qadarkiisa iyo sharaftiisay nuqsaaminaysaa wataqطacu lisaana can qawlati اlxaqi hadalka afkana waxay markaa ka jaraysaa carabka ay ka goynaysaa can qawlati اlxaqi xaqa in lagu dhawaaqo oo la yidhaahdo ayay qofkii u diidaysaa wata'khud binaasiyatihi ilaa khusuumih waxayna markaa foodiisa u jiidaysaa oo u qabanaysaa ilaa khusuumihi kuwa kulidiga ee cadowga la ah fii xaalatin xaalad bay ugu qabanaysaa oo ugu jiidaysaa xaaladaasoo talfaxu bisumuumiha sumaheeda marka ay gubayso yani sunteedu ay gubayso fii wujuuhi saalixiina min cibaadih yani dadka markaa wanwanaagsan oo addoommada ilaahay ka mida wejiyadooda bimacnaa waxa uu tilmaamayaa sifooyinka markaa waxa weye wanaagga leh waa inuu ku dadaalaa oo xaqa uu ku adkaadaa akhlaaqdiisu ay wanaagsanaataa oo xaqa marka waxa weeye aad iyo aad ugu gargaaraya waa inuu geesinimo ku sugan yahay waa in marka waxa weeye aanu yani noqon ruux markaa imaca ah maanaa maca annaas laa takun imacatan laa takunu imacatan sida markaa asarka ku soo aroortay inuu saxaabigu yidhi ha noqonina yani imaca ha noqonina yani anigu maca annaas baan aho dadkan weheliya dadku hadday wanaagsanaadaan waa wanaagsananaya hadday xumaadaanna waa xumaanaya sidaas yadaa odhan walakin waqtinuu anfusakum yani waxa weeye markaa nafihiina markaa adkeeya oo khayrka marka uga marka yani uga yeela yani uga makan yeela oo hadday dadku wanaagsanaadaan iyo hadday xumaadaan mar layba inaad adigu wanaagsanaato ku dadaa yani laakiin waa inaad noqon dameerdhaan raacdayo dadku markaa xaggay u fulaanun baan anigu iskala fulaya meeshay u kacaan un baan u kacaya ta noocaas marka waxawa mid fiican ma aha mid fiican yani taasi ma aha whal ana ila min guzayata in awat awaytu wain tarshid guzayatu arshudu yani sidii shaacirku yidhi anigu guzayun baan ka mid aho hadday xumaato waa la xumaanaya hadday wanaagsanaatana waa la wanaagsananaya yani taasi wax fiican ma aha qofku waxa weeye xaqii waa inuu yani u gargaaraya xadiisna nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam laa yahaabana laa yahaabana axadukum yani qofkiin yaanu ka baqin yani markaa xaqa yaanu ka baqin xaq markaa uu gartay ama uu maqlay inuu yidhaahdo yaanu ka baqin oo naftiisa yaanu xaqini ee mar layba markiisa markaa xaqii waa inuu qofku u nusreeya qul ilxaqa walaw kaana muran xadiis kale kusoo haray xadiiska abi dar marka waxa weeye cala kulli xaal yani dacfigu wuxuu u sababaya dulli ayuu u sababaya marka geesinimo waxa wey waa inu la yimaada geesinimaduna waxa weeye waa aliqdaam fii mawdici aliqdaam yani waxaa jira xaalaadka qaar waxay ku habboon tahay yani inuu qofku yani ku hormaro xaalaadka qaarna waxay ku habboon tahay inuu qofku ka gaabsado ayay ku habboon tahay marka waxaa la yidhahda aliqdaam fii mawdici aliqdaam shajaaca waliqdaam fii fii mawdici alixjaam tahawur walixjaam fii mawdici aliqdaam jubn yani saddex waxaway martabo oo kala duwan baa jira mid waa fulaynimo midna waxa wey waa miidaamo qofku naftiisa uu miidaamiyo midna waxa wey waa geesinimo marka maqaamkii ku habboonaa in marka waxa weeye lagu hormaro hadduu qofku ku hormaro oo uu ku tallaabsado taasi waa geesinimadii meeshay ku habboonayd ba inay dhacdo waa geesinimo waa maxmuud oo waa fiicanta ama waxa weeye meeshii aan ku habboonayn in lagu hormaro in markaa naftii lagu miidaamiyo lagu tuuro taasi miidaamaa la yidhahda geesinimo lama yidhahdo yani waatay soomaalida markaa yidhahdaan axmaqnimo wey yani axmaqnimo weeyaan waatay yidhahdaan marka waxa wey waa miidaamo tahawur baa la yidhahdaa ma fiicina waa xunta saas in la eg yani alixjaam fii mawdic liqdaam meeshii markaa ku fiicnayd in lagu hormaro haddii waxa wey dib looga gabado taasna waa fulaynimo marka alxasanatu bayna sayi'atayn wanaaggu wuxuu udhexeeyaa laba xumaanood geesinimadu waxay udhexaysaa bayna atahawuri wa bayna aljubn yani fulaynimada iyo miidaamada ayay markaa udhexaysaa uu qofku naftiisa iska miidaamiyo aan waxba ku falin yani marka waxa wey taawur baa la yidhahda waa marka waa mid deeqdii markaysaa waxay udhexaysaa yani xoolihii in lagu israafo lagu loofaro iyo in lagu bakaylo alxasanatu bayna sayi'atayn sida mutarif ibn cabdillahi ibn shahayrba uu yihi marka waxa wey ala kulli xaal shajaacadu waa ta noocaas markaa wey shajaacadu waa taas ama in la yidhahdo waxa weeye meeshii markaa yani horumaris ku habboon iyo meeshii markaa waa kagabasho ku habboon meel mid walba in lagu horumaraa waa shajaaco hadalkaasi maxali isagu ma laha oo hadal halad ah aan sax ahayn hajru tarafuh yani qodob kale uu tilmaamay waxay tahay aadaabta markaa waxyaalaha markaa aalibulcilmiga yani uhabboon waa in markaa nicmaysiga waa inuu ka dheeraado laa tastarsil fi tanacumi warafaahiya yani waxa wey yani nafta ha kusii daynin fi tanacumi nicmaysiga iyo warafaahiyati rafaahiyaduna waxa wey waa nicmaysiga faina albadaadata min aliimaan maxaa yeelay yani markaa badaadadu waa markaa maryaha markaa waxa weyaan yani anaaska u quruxda badnayn iyo nolosha adag markaa weeyaan oo qofka xaaladiisa markaad eegto qurux yani badan inayna ka muuqan oo dharkiisu aada u qurux badnayn taasaa waxaa la yidhahdaa badaada marka fa ina albadaadata min aliimaan xadiis saxiixa ayuu kusoo arooray yani waxa weeye dharka markaan aadka yani u yani markaa quruxda badnayn ee qofkii marka waxaa yani adayga iyo wax ka muuqdaan taas markaysa waxaan markaa iimaankay ka mid tahay bimacnaa khisaalka iimaankay ku jirta wakhud biwasiyati amiiri lmuminiina cumara ibn اkhaabi radia alahu canhu dardaarankii cumar bn khaaabna qaado ilaah raalliha ka noqday fii kitaabihi mashhuur kitaabkiisii caankaa uu ku dardaarmay وفيه waxaa ku jira وإyaaكم والتنacma وزiy الcajab waxaan idinka digayaa waxa la yidhaahdo yani iska nicmaysiga iyo waziya alcajam iyo huga markaa cajamta dadka cajamta ay hugay la gaarka yihiin baan idinka digaya watamacdadu yani markaa nicmaysiga marka iska daayo oo bimacnaa adayga yani markaa la kaalay tamacdad algulaamu idaa shaba waqalub yani lisaanku wuxuu odhanaya hadii la tamacdad algulaam waa hadduu markaa waxa weeye dhalinyaroobo oo uu adkaado waqiila araada waxaa kaloo la yidhi wuxuu uga jeeday tashabahu bicayshi mucadi bni cadnaan mucadi bni cadnaan marka waxa weeye noloshiisii oo kale shabaha wa kaanuu ahla hiladin wa qashaf yani waxayna ahaayeen qaar adayg marka u saaxiibo nolol adag kusoo koray nolol adag yani kusoo koray marka watamacdadu bimacnaa waxa weeye is-adkeeyo oo marka waxaweye nicmaysiga iyo yani marka waxa weeye iska yani ka dheeraada wakshaw shino iyaduna waa saasilaad marka waxa weeye waxa uu tilmaamayaa in ladnaantii qofku aanu isku ilaawin oo ad adayga iyo markaysaga waxyaalaha noocaasa inuu markaa ku barbaaro inay markaa fiican tahay inay fiican tahay si waxa weeye yani xaalad kastaba uu aqbali karo waayo marka waxaweye dee ninkii waxaad surtoobi karta xaalado adag inay la soo gudboonaadaan naftiisuun hadduu baro markaa xaalada ladan waxay iska dhici karta xaaladda adag hadday la soo gudboonaato hadhow inaanu ku gelin ayaa suurowda marka waxa weye naftiisu waa inay u diyaarsan tahay xaalad kasta inuu la qabsan karo saas aawadee nebigu sala allahu alay wasalam yani waqtiyada qaarkood saxaabada wuxuu amri jiray inay cagcaddaan ku socdaan kaana yamuruna kaana ya'muruna bilixtifaa'i axyaana waqtiyada qaarkood wuxuuna amri jiray bay saxaabadu yidhaahdeen inaanu cagcaddaan ku soconno inaan cagcaddaan waqtiyada qaarkood aan ku soconno xataa bacd alamraad oo ay wax ka tartaa waa jirtaa yani qofka waqtiyada qaarkood oo lagu naseexeeyo la yidhahdo waqtiyada qaar waa inaad ku socotaa marka cagacdaan oo badaanada iyo ay ka mid tahay yani marka waxa weeye qofku inuu yani aada u buuraado iyo waxyaalaha wax ka anfaca markaysaga waa waa ka mid yani cagacdaanta in lagu socdo waxaaba dhici karta waxa weeye xaalad adag iyo qofka in lasoo daristo ayaa markaa suurowda marka sidaas aawodee aanu la qabsan karin xaalada adag hadduu isaga barto un markaa inuu yani kaba-un ku socdo kaba-un inuu ku socdo saas aawadeed waxaa marka la sheegay yani marka maxamed ibnu saalex alcuthaymiin ardaydiisa qaarkood waxay i tilmaameen in waxa weeye masaafu masaajidkii jaamicu yani marka waxa jaamicu cunaysa ee uu markaa khatiibka iyo imaamka ka ahaa duruustana ka dhigi jiray masaafu u jiray gurigiisa yani masaafo doora saas aawadeed waqtiyada qaarkood wuxuu samayn jiray kaba yararoo marka isaga iska liituu soo qaadan jiray dabeedna marka halkaasu ku bixin jiray yani albaabka salaada tujin jiray waa iska socon jiro ilaa gurigiisa wuxuu ku tegi jiray cagcadaan cagcadaan buu gurigiisa ku tegi jiray ilaa nus saaca waxa loo yani markaa ku dhowbaana loo socon jiray yani waxa weeye yani markaa gurigiisa marka cala kulli xaal qofku inuu xaalad kastaba isbaro ayaa markaa fiican wa calayhi marka saa lagu socdo fazwara can zayf alxadaara waxaad markaa ka yani ka leexataa yani ilbaxnimada liidashadeeda marka iska ilaaliyo waxyaalaheeda liita sifooyinkeeda liita fainahu yuanisu اطibaaca wayurki اacsaaba maxaa yeelay yani ilbaxnimada sifooyinkeeda liita wuxuu dhaxalsiinayaa qofka yani inuu markaa yani dabciyo jilciyo yuanisu ibaaca dabeecooyinka ayuu markaa waxa weeye dhadigaynaya bimacnaa jilcinaya wa yurki acsaaba neerfayaasha markaysagaa laftooda waa jilcinaya wa yuqayiduka bikhayd whaam bikhayti awhaam waxaanu marka waxa weye kugu xidhaya yani waxyaalaha ismoodsiinaha ee markaa khayaaliga ah yani dunaheeda yaryar buu kugu xidhaya bimacnaa waxaa loo jeeda yani waxyaalo badanoo markaysa aan waxba ku jirin baa laga yaaba inay ka cabsi geliyaan wayasilu lmujiduuna ligaayatihim dadka dadaalaya waxay gaarhayaan ligaayaatihim yani meelaha yoolkay ku socdeen bay gaarhayaan wa anta lam tabrax makaanak adiguna meeshaadi kamaad suulin meeshaadi kamaad suuline bartaadi baad fadhida mashhuulun bita'anuqi fii malbasik waxaad ku mashquulsan tahay wanaajintaad hugaaga wanaajinayso oo sidaad waxa weeye markaa marba isu nadiifinayse marba u feedhanayse marba waxa weeye markaa yani dharkaaga uhagaajinaysa mar ukaawiyadeynaysa yani waxyaalaha noocaasad ku mashquulsantay wakti fara badan bay kaa qaadanaysa wakti badan bay kaa qaadanaysa marka waxa weeye waxyaalaha fadaaisha in lagu dadaalo baana ka fiican yani waxyaalaha yani marka muuqaalka ku saabsan dadaalka lagu dadaalo yani marka taas ayaa ka fiican wain kaana minha shiyaatun laysat muxaramatan wala makruhatan lakin laysat samtan saalixan shiyaat waa jamcu shiya shiyana waxaa la yidhahdaa yani waxa weeye midabka yani markaa midabka kale khilaafsan yani midabka shaygu u badan yahay midabka khilaafsan ee taraxa baa shiya la yidhahda laa shiyata fiiha hata qur-aanka utimi markii yani laga waramayey yani saci markaa reer banu israail la yidhi gawraca bimacnaa lown kale iyo midab kale oo markaa midabkeeda dhafaya oo ku dhex jira ma jira midabkeedu waa saafi taasaa laga tilmaamay marka wain kaana minha shiyaatun yani waxyaalaha markaa yani xadaarada iyo ilbaxnimada ha ku sugnaadaan yani midabo bimacnaa sifooyin laysat muxaramatan walaa makruhatan xaaraan iyo karaahiye midnaba ahayn lakin laysat samtan saalixan ha yeeshee marka hadyi wanaagsan ma aha yani marka haayadeedu waa inay noqoto marka inay mubaax ka noqoto mustawa arafay marka waxa weeye waxyaalaha ku jira qaarkood waa caynkaas yadaa wey marka dariiqo lagu hanuuno oo la yidhahdo la isku booriyo oo la fadilo dee ma aha shaygaas wax iska mubaaxa yahay ee waxyaalaha markaysagaa fadaaisha ee markaa yani iyagu mudan ayaa in lagu dadaalo haboon walxilyatu fi aahiri kalibaasi cunwaanu cala intimaai shar yani walxilyatu fi aahiri yani aadaabta markaysaga qofka ka muuqata ama aadaabta qofka markaa muuqaalkiisa sare ka muuqata ka libaasi dharkay ka dhigan tahay maya khabarka wuxuu noqonaya cunwaan walxilyatu marka waxa weyaan yani waxa yani qofku uu gashan yahay fi daahir ee muuqaalka ka gashan yahay ka libaasi sida hugoo kale cunwaanun waxay ka tahay marka waxa weeye yani ka tarjumaysaa ay cunwaan ka tahay cunwaanku waa baabka markaysagaa shayga waxa weeye waxa xagga sare lagu qoro yani marka ayaa cunwaan la yidhahdaa cunwaan cunwaan un baynu dhahnaa ala ntima cala intimaai shak yani qofku marka waxa wey halkuu nisba sheeganayo ayay tahay mid ka tarjumaysa oo marka baab yani markaa la baabaysanayo oo tarjumo la qorayo baabkaa la baabaysanaya waxa gudaha lagaga waramayo ayuu markaa ka tarjumaya oo fasiraya oo ka waramaya marka siiba eray kooban lagu markaa waxa wey lagu sheegay haddii la yidhahdo baabun fi lcilmi yani haddii la yidhahdo macnuhu tarjumadaas waxay tilmaamaysaa waxa laga waramayaa guduhu waa cilmiga sidaas si la eg baa muuqaalka sare qofku marka uu leeyahay sida waxa weeye markaa garhkiisu markaa inuu garh leeyahay yani marka waxaw qaabka marka yani timihiisu yihiin yani garhkiisu sida uu yahay dharka uu gashayi sida yihiin yani meeshay u joogaan qaabkay u tolan yihiin waxyaalaha noocaas oo dhami waxay yihiin yani qofku halku u nisbo sheeganayo ayay ka tahay mid markaa ka tarjumaysa oo ka waramaysa oo hadduu maryihii markaa dhulka hadaafiyo o dhulka jiido oo uu nin yahay yani waxay ka tarjumaysaa qofkaasi sunnada sidaanu markaa ugu dhegeray ayay markaa tilmaamaysa hadduu garhkii xiirayo waxay ka tarjumaysaa sunnadii inaanu ku dheganayn hadduu waxa weeye garhkii la baxayo oo maradii uu gaabsanayo oo marka waxa weeye yani waxyaalaha markaa yani dharkii markaa gaalada inuu shabaha iyo uu iska ilaalinayo waxyaalahaasna waxay ka tarjumayaan siduu sunnada ugu dhegan yahay bal taxdiidun lahu waa markaa yani xadidaad yani markaa la xadidayo oo yani markaa la goynayo yani qofku markaysaga halkuu nisbo sheeganayo wahal illibaas ilaa wasilati min wasaa'il atacbiiri can izar yani ma aha yani dharku mid wado u ah daatada qofka yani qofka laftiisa waxa markaa yani dariiqyada lagaga waramo waa mid kamid a ee wax kale maaha marka hugaasi waxa weeye qofkii waa ka tarjumaya waa ka warramaya fakun xadiran fi libaasik waxaad noqotaa mid waxa weye digtoon dharkaaga markaysaga aad xidhanayso yani marka waxa mid digtoon noqo liannahu yucabiru ligayrika can taqwiimik yani maxaa yeelay wuxuu markaa u tilmaamaya dadka kale u cabiraya oo u fasiraya yani qiimayntaada taasuu markaa ufasiraya qiimayntaada ku saabsan fi lintimaa iyo nisba sheegadka iyo watakwiini yani marka waxa way tirsiinta iyo wadawqi yani markaa dhadhanka iyo macnaa wax alla waxaad markaysa waxaad tahay waxaad gudiya waxaad gasho dharkaagu waa ka warramaya ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن تساودت بوحا الليل آه هبا يعني موقال كسرة الصغري تدل حيث تصنيتا على ميل في الباطن إلى شمرك وحوى قلبي يكوشتا وقلبك عمرك حقه إلى أن يكوشتا أي عمرك يكوشتا والناس يصنفونك من لباسك يعني وحوى ذاتكم وحيكون ترين يعني inaad markaa waxa weeye sinfiga iyo nooca inaad ka mid tahay waxay kugu tirinayaan xagga markaa dharkaaga ayay ka qaadanayaan meeshay kugu tirinayaan halkaasay ka qaadanayaan bal ina kayfiyata lubsi yani qaabka xidhashadu tucطii linaadiri waxay siinaysaa markaa ka eegaya tasniif allaabisi min alrasaanati waaltacaquli waaltamashyiqi waalrahbana waxay markaa siinaysaa ka eegaya tasniif allaabisi